subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington ramadaan kariim meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan waa aroor jimce ah bisha maarsna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga aannu ku leennahay internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a waxaa kale oo aan jeclahay inaan ka hadlo arrimaha amniga qaranka ee aad ka dhawaajisay taasoo aannu si dhaba u qaadanayno aan ku bilaabo inaan ka hadlo dhowr fikradood oo khaldan oo la xidhiira baydans oo aannu qayb ka nahay baydansi ma aha mid ay dowladda shiinuhu leedahay mana maamusho ee waa sharikad gaar loo leeyahay kaasi waxa uu ahaa maamulaha tiktok oo ka jawaabaya su'aale ad adag oo lagu weydiinayo xarunta koongareeska maraykanka waxaa ka dhexeeya tiktok iyo dowladda maraykanka warbixin ayaannu idinka haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso oo ka cabanaya sicir barar la kowsaday bisha barakaysan sidoo kale waxaannu idiin haynaa warbixin ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah oo la sheegayo in uu beddelayo habkii burcadbadeedda qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida booliska la dagaalanka argagixisada britain ayaa sheegay in ay shan nin u xidheen arrimo la xidhiira argagixiso nimankan ayaa boolisku waxa ay ka qabteen magaalooyinka worcester birmingham lester iyo weliba bradford magaalooyinkan ayaa ka mid a deegaanada ay jaaliidaha muslimiinta ahi ku badan yihiin laakiin lama shaacin weli jinsiyadaha iyo wadamada ay ka soo jeedaan raggan oo da-doodu ay u dhaxayso lix iyo labaatan ilaa lix iyo toddoba iyo lixdan sano jir ayaa lasoo qabtay iyaga oo lagu eedeeyey in ay maleegayeen dembiyo la xidhiira argagixiso waxaana lagu ogay qodobka shan iyo toban ee sharciga argagixisada ee la ansixiyey sannadkii labada kun booliska ayaa sheegay inaysan jirin khatar degdeg ah oo ku wajahan ammaanka shacabka dhammaan eedaysanayaasha ayaa la geeyey gobolka galbeedka midlands oo baaritaan waraysi ah lagaga qaaday markii dambena lagu sii daayey damaanad sida boolisku ay xaqiijiyeen dowladda kuuriyada waqooyi ayaa jimcahan sheegtay inay tijaabisay gantaal nukliyeera oo biyaha hoostooda mara kaasoo awood u leh inuu soo saaro sunaami shucaac ah iyada oo ku eedaysay dholatuskii u dambeeyey ee maraykanka iyo kuuriyada koofureed xaalad amni oo xiisadda gobolka kaga sii daraysa beyongyang ayaa fulisay dhoolatus jawaab celina isbuucan wakaaladda wararka rasmiga ah ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in weerarka nukliyeerka daroonka ah ee biyaha hoostooda mara la geyn karo xeeb iyo deked kasta amaba lagu jiidi karo marka biyaha dushooda ku socda si uu u howlgalo hadafka hubku waa in uu si qarsoodi ah u soo galo biyaha howlgalka oo uu sameeyo sunaami shucaac ah oo awood sare leh si loo burburiyo kooxaha weerarada badda soo qaada iyo weliba dekedaha waaweyn ee cadowga ayay wakaaladdu intaasi raacisay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa si shakhsi ah u kormeeray tijaabooyinkan sida ay wakaaladdu sheegtay waxaana sawiro uu baahiyey wargeyska pyongyang ay muujinayaan kim oo dhoolla caddaynaya iyo wax u muuqday qarax biyaha hoostooda ka dhacaya mawduuca wanaagsan ramadaan kariim ayaan mar kale hawada idinka leenahay halka aad warkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa aanu ku bilownay ee dadka ku dhaqan magaalada boosaaso ee puntland ayaa bisha barakaysan la kowsanaya sicir barar baahsan oo saameeyey quutul daruuriga dadka danyarta ah ayaa walaac xoogan ka qaba qiimaha maciishada oo cirka isku sii shareeraya wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
guud ahaanba suuqyada magaalada boosaaso waxaa si wanaagsan uga socda u diyaargarowga ay dadweynuhu ugu jiraan bisha barakaysan ee ramadaan hase yeeshee waxaa muuqata sicir barar baahsan oo saameeyey qaybaha kala gedisan ee maciishada daruuriga ah gaar ahaan raashinka qudaarta hilibka iyo wixii la mid ah waalidiinta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah oo aan kula kulmay suuqa magaalada boosaaso ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan sicir bararka magacayga waa sintis cabdiraxmaan waxa weeye soonka markay noqotay badeeca aan kicin ma jirto hadday noqoto hilib hadday noqoto hadday noqoto raashinkii hadday noqoto qudaartii hadday noqoto waxyaalihii yararka ahaa badeecada aad bay u kululaata marka waa gartay laakiin dhinaca kale soo uma moodo dadku inay si aada wax u iibsanayaan
si fiican bay dadka wax u iibsanayaan magaalada waxaa umoodaa inay qooman kaloo aan deganayn ay yimaadeen iibka xaggiisa waa fiican tahay wax walba waa soconayaan xagga iibka ganacsatadu waa maasha allah hadday noqoto arigii oo nool nool taasaa loo kala guranayaa wixii aad bay u soconayaan laakiin waxa weye dee qof maskiin oo aan waxba haysan baaba jira oo aan waxaa qaaliga aan la yaaban oo aanba garan karinba kiiladii ayadahay magaalada booso suuqeeda waxay ka maraysaa hal dollar iyo bonty tree awal waxaa laga gashay bonty six bonty five cirka hadday u booday bonty seven bay ahayd intee bay kacday oo booday mooska oo kaleeto shawta suuqa waaba laga la'aa xayaad cali bishii rabadaan walaalo khayr bay horta noola dhalatay waxaan kugu iro qudrada waa la waayey wax walba waxbaa ku hordhay danyarihii waxaan kugu iro waxaan kuri sidoodii hore maaha xaaladii waa isbedeshay say u adeeganayaan suuqa waxaan kuuri shalay iyo maantaba korkaasaa laysaga mara nin waliba wuxuu haysto way suuqa la tegay laakiin dee raashinka kale haba ha kordhe waaba yaallaa laakiin kudradii baan online shalay iyo maantaba waa kulul yahay xoogaa raashina khayrdoon baana siiyey halkaasaanu ka qaadanay laakiin meel kale waxba nagama soo gelin dhinaca kale rabadaanadii lasoo dhaafay waxaa jiray goobo ka mid a magaalada boosaaso oo dad isxilqaamayaal ahi ay ku afirin jireen dadka danyarta ah hase ahaatee waxaa muuqata in booskoodii lagu beddelay raashin qalalan oo loo qaybiyo qoysaskaas sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha hay-adda khayrdoon cabdixakiim jaamac jooje mudkiiba sidii waagii karoonihii wixii ka dambeeyey inta badan karinta way soo yaraatay oo dadka waxaa loo qaybiyaa raashin ceeriin raashinka intaa muxuaha daruuriga ah sida sokorta bariiska burka saliidda timirta waxyaalaha soo ceeriin ayaa dadka loo qaybiyaa badanaa marka muxuu ahaa marba xaaladdu meel bay maraysay marka koleyba hadda sanadaasaana ubadin way dhici kartaa hadda inay jirto meelo lagu koriyo laakiin tanaa ka badan oo ceeriinka dadka loogu qaybiyo ma bilowdeen raashin qaybintii hadda waa qaybi waa bilownay hadda taan maanta aynu saddex waxbaa anu qaybinaynay haa marba wixii lasoo gaaro ilaa haddartaa waxaan maraynaa ilaa haddartaa laba boqol iyo konton qoys ayaan ayaan wax siinay hay-adeena khayrdoon foundation marka welina way socdaan dadku way badan yihiin baahida aada u badan oo dadku run ahaantii waxaad arkaysaa yacni dad aan dabkooda ashineyn xataa qofka aad siisa muxuu ahaa xabad timira maanta waa wax kala way runtii marka dadkaasu aada u tiro badan oo runtii ilaahunba wax la kala gaari kara laakiin waan dadaalayna anagana marka goo ma guryahooda ugu geysaan mase goobo cayiman oo baad ku qaybisaa maya anaga hay-adeynan kayrdoon oo kale waxaanu sameynaa boolooyin baanu sameynaa boolooyinkaasaan marba wixiina soo gaara ayaanu ku sarjarnaa aan u qaybinaa marka badanaa maadaama hadda maalintaay kulushahay habeenkii baanu qaybinaa habeenkii halka qoys waxaa kusoo toosayo muxuu ahaa masalan maalin dhaweedoo kale hay-adda muxuaa bisha cas ee muxuu ahaa hay-adda bisha cas ee imaaraadka wakiilkooda halkan jooga ayaa maaragtay waxay waxay noogu deeqeen ilaa iyo adiga laba boqol oo kartoon marka kartoonkaas wax walba ayaa ku dhan oo muxuu ahaa masalan muxuu ahaa sokortia ku jirto waxaa ku jirta bariiskii boorashkii caanihii muxuu ahaa timirtii wax walba oo qof bini aadan u baahan yahay inkastoo suuqyada magaalada boosaaso uu ka jiro sicir barar xoogan haddana waxaa muuqata ciriir iyo saxmad ka muuqata goobaha laga adeeganayo kadib markii ay soo buuxdhaafiyeen dadweyne fara badan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
markana washington maamulaha sharikadda tiktok show shi jiw ayaa u halgamaya badbaadinta aaladan muuqaalada lagu wadaago ee caanka ka ah dalkan maraykanka iyo guud ahaanba dunida tiktok ayaa wajahaysa eedo halisa oo uga imanaya sharci dejiyayaasha washington kuwaas oo ku aadan xiriirka ay sharikaddu la leedahay dowladda shiinaha iyo khatarta ay aaladdu ku keenta dhallinyarada maamulka jo biden ayaa ku goodiyey in haddii lahaanshiyaha tiktok laga wareejin waayo dowladda shiinaha laga xanibi doono maraykanka in ka badan hal bilyan oo ruux oo dhallinyaro u badan ayaa adeegsada aaladda tiktok dalkan maraykanka waxaa ku xiran in ka badan boqol iyo konton milyan oo qof adeegsiga tiktok ee maraykanka ee sii kordhaya waxa uu walaac xoog badan oo dhinaca ammaanka iyo ilaalinta xogta la xiriirta ku beeray washington guddiga tamarta iyo ganacsiga ee aqalka ayaa xarunta baarlamanka maraykanka ee washington waxa ay su'aalo ad adag ku weydiiyeen maamulaha sharikadda tiktok shu shi jiw kati macmoris rodris guddoomiyaha guddiga ayaa bilowgiiba hadal kaga naxsatay madaxa tiktok
master jow waxaan halkan u joognaa sabab la xiriirta in dadka maraykanku ay u baahan yihiin runta ku saabsan khatarta tigtogga uu ku hayo amniga qaranka iyo midda shakhsi ahaaneed tigtog waxay si isdaba joog ah u dooratay dariiqa xakamaynta dheeraadka ah basaasid dheeraad ah iyo wax isdabamarin dheeraad ah tigtog waa in la mamnuucaa
xasaasiyadda ugu weyn ee maraykanku uu tiktok ka qabo waxa ay ka imanaysaa eedaha sharikadda loo jeediyey ee ku qotoma xiriirka ay la leedahay dowladda shiinaha iyo xisbiga shuuciga ah ee dalkaasi maamula iyaga oo ka cabsi qaba in loo adeegsado aalad uu shiinuhu wax ku basaaso tiktok oo ay leedahay sharikadda shiinayska ah ee bidans ayaa waxaa saaran cadaadis aad u weyn oo uga imanaya guud ahaan dalalka reer galbeedka iyadoo saraakiisha iyo shaqaalaha dowladda ee maraykanka u k iyo kanada lagu qasbay in ay moobeyladooda ka tiraan abka tiktok afartan jirkan tiktok maamula ee u dhashay waddanka singabur ayaa sheegay inaanay dowladda shiinuhu lahayn maamulinna sharikadda dalladda ah ee ay tiktok hoostagto waxaa kale oo aan jeclahay inaan ka hadlo arrimaha amniga qaranka ee aad ka dhawaajisay taasoo aannu si dhaba u qaadanayno aan ku bilaabo inaan ka hadlo dhowr fikradood oo khaldan oo la xidhiira baydans oo aannu qayb ka nahay baydansi ma aha mid ay dowladda shiinuhu leedahay mana maamusho ee waa sharikad gaar loo leeyahay khatarta ugu weyn ee abkan haysata ayaa ah mid ka imanaysa washington maamulka madaxweyne jo biden ayaa ku amray in sharikaddu ay iska tuurto lahaanshaha dowladda shiinaha haddii ayan sidaa yeelinna laga mamnuuci doono dalkan maraykanka haddii dowladda maraykanku ay ka dhabayso cagajuglayntaasi waxay noqon doontaa tallaabo aan hore loo arag oo ay dowladdu ka qaadatay sharikad warbaahineed iyada oo boqol iyo konton milyan oo ameerikaan ah oo hadda isticmaala tigtok ay adeegaasi waayi doonaan shu shi jiw waxa uu sheegay in nuxurka walaaca uusan ahayn cidda iskale tigtok laakiin ay tahay in loo hoggaansamo xeerarka lagu dhaqo sharikadaha tiknolojiyadda waxaan aaminsanahay in waxa loo baahan yahay ay yihiin sharciyo hufan oo cadcad oo si guud loogu dhaqo dhammaan sharikadaha tiknolojiyadda lahaanshuhu maahan xudunta wax ka qabashada walaacan intii uu socday fadhiga su'aalaha aad adag lagu weydiinayay jiw xubnaha guddiga tamarta iyo ganacsiga ee aqalka koongareesku waxa ay ku celceliyeen in dowladda shiinaha iyo xisbiga shuuciga ah ee dalkaasi maamula ay heli karaan xogta dadka maraykanka ah ee tigtog adeegsada maamulaha aaladdaasi shiw shi jiw ayaa gebagabadii u muuqday mid lagu qasbay in uu qirto in qaar ka mid a xogta muwaadiniinta maraykanka ee tigtok adeegsada ay weli hoos tagto sharciga dowladda shiinaha laakiin wuxuu wacad ku maray in dhowaan la beddeli doono Congresswoman, I have seen no evidence that the Chinese government has access to that data. They have never asked us. We have not provided.
Well, you know what?
I've I asked find that question.
I find that actually preposterous.
I, I have uh, I- I- looked in. I have seen no.
ma arkin wax caddaynaya in sidaasi ay wax u dhaceen balse si aan ugu xaqiijiyo qof kasta oo halkan jooga iyo dhammaan dadka adeegsada tiktok waxaan ballan qaadayaa in aan xogta u soo raro maraykanka si loogu kaydiyo dhulka maraykanka sharikad maraykan ah ayaana gacanta ku hayn doonta shaqaale amerikaan ahna dusha ayay kala socon doonaan into the United States to be stored on American soil by an American company, overseen by American personnel.
ka hor inta aanu qabsoomin fadhiga su'aala weydiinta beijing ayaa sheegtay in ay si adag uga soo horjeedo iibka khasabka ah ee uu maraykanku tiktok ku sandulaynayo iyadoo hoosta ka xariiqday in iibinta tiktok ay u baahnaan doonto oggolaanshaha mas-uuliyiinta shiinaha wang wembin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa sidaasi sheegay 我们一贯主张，数据安全问题不应成为个别国家。
maraykanku uu ku guuldaraystay in uu noo keeno caddaymo muujinaya in tiktok ay khatar ku tahay amniga qaranka maraykanka washington waa inay joojisaa faafinta macluumaadka beenta ah ee la xidhiira nabadgelyada xogta oo ay joojisaa cuburinta ay ku hayso sharikadda siisana jawi ganacsi oo furan cadaalad ah oo aan takoor lahayn kaasoo sharikadaha shisheeye ay ku maalgashan karaan kagana howlgeli karaan 美国 maraykanka 企在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。
sharikadda tiktok waxa ay weli rajaynaysaa in ay qanciso maamulka maraykanka warbixintii aanu ka diyaarinay madaxa shirkadda tiktok oo su'aalaad adag lagu weydiinayo koongareeska maraykanka kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa dunida ka ah ganacsi baaxad weyn oo balaayiin doolar ku kaca kaasi oo si dhow ugu xiran kooxaha burcadda ah arrintaasi ayaa isbeddelka cimilada oo keenaya in ay baduhu sii kululaadaan waxaa laga cabsi qabaa in ay horseed u noqoto halis amni oo ka dhalan karta kalluumaysigaasi sharci darrada ah henry ridgwell ayaa warbixintan noo soo diray waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan oo soo jeediya
kalluumaysiga aan sharciga ahayn aan la soo warin aan la xakamaysnayn ayaa sanadkii lagu qiyaasaa adduun dhan soddon iyo lix dhibic afar bilyan oo dollar wuxuuna u taagan yahay ilaa soddon iyo saddex boqolkiiba kalluumaysiga caalamiga ah sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday machadka royal united services oo ah hay-ad ka faalloota difaaca iyo amniga iyadoo isbeddelka cimiladu uu kululaynayo badaha adduunka kaydka kalluunka ayaa u guuraya goobo qabow oo ah qotada hoose ee biyaha badda waxaana la filayaa in falaldembiyeedyaduna ay ka daba tagaan
baacsiga kalluunkaasi marka ay dhaqaaqaan waxaa jira saabaal ama walaac muuqda oo ah in ay ka gudbi doonaan xuduudaha badda ee hadda jira kalluumaysiga iuuna waa ay uga daba tegi doonaan goobahaasi taasi ayaana saamaynaysa kalluumaysatada deegaanada xeebaha ah
marka ay noloshoodu ku noqoto mid aad u nugul waxaa laga yaabaa in ay bilaabaan ka qayb qaadashada dhaqamada iuu ama in ay ku lug yeeshaan nuuc kale oo faldembiyeed ah sida ka ganacsiga maandooriyaha tahriibinta dadka xadgudubiyada shaqada
dalal badan oo ah kuwa saboolka ah ayaan haysan awood ay ku sugaan amniga badahooda qaybo ka mid ah afrika iyo waqooyiga ameerika bulshooyinka dega xeebaha ayaa sheegaya in maraakiib ajnabi ah oo ay ku jiraan kuwa ka yimid shiinaha ay burburiyeen kaydkii kalluunka intii aysan maraakiibta shiinuhu halkan iman ugu yaraan haddii uu kalluumaystuhu aado badda wax wanaagsan ayuu helayey laakiin ayaamahan runtii waa mid nagu adag haddii aan nahay kalluumaysatada xaaladuhu waa adag yihiin shiinaha ayaa beeniyey in doomihiisu ay ku lug leeyihiin kalluumaysiga sharci darrada ah ciidamada ilaalada xeebaha ee maraykanka ayaa labada kun iyo koob iyo labaatankii sheegay in kalluumaysiga iuu uu bedelay burcad badeednimada uuna noqday khatarta ugu horraysa ee khataraha amniga badda ee caalamka warbixinta ingiriiska ayaa ku tilmaantay badda sii kululaanaysa ee koonfurta shiinaha mid halis ah aagga kalluumaysiga iyo xuduudbadeedyada ayaa ah kuwo si kulul loogu loolamayo iyadoo ay jiraan iska horimaadyo hubaysan oo soo noqnoqday
in badan ayaa la xidhiidha ka go'naanta shiinaha ee xariiqda sagaalka jiitin ah oo ah nuuca xuduudaha badda ee uu iskiis ugu dhawaaqay waxayna taasi ku dhaqan gelinayaan maleeshiyaad hubaysan oo kalluumaysi laakiin xiisadaha halkaasi ka jira ayay u badan tahay in ay kaga sii daraan isbeddelka cimilada taasina waxay la socotaa saadaasha isbeddelka cimilada oo ah khatar noocan ah oo sii kordhaysa
bishan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay ayaa isku raacay heshiis badda sare ah oo lagu ilaalinayo noolaha badda laguna dhisayo goobo badan oo amni ah oo badda ah
waxa aannu eegaynaa in aannu ilaalinno in badan oo ka mida badaha dunida waxaan u baahannahay inaan hormarinno awooddeenna aan kula socon karno kuna dhaqangelin karno heshiisyadaasi
qorayaasha warbixinta ayaa ugu baaqay dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah inay wax ka qabtaan howlaha kalluumaysiga sharci darrada ah iyadoo lagu salaynayo isbeddelka cimilada kor u qaadidda awoodda lagula socdo maraakiibta iyo in la adkeeyo fulinta iyadoo la qirayo dowrka kalluumaysiga sharci darrada ah uu ka ciyaarayo shabakadaha dembiyada abaabulan
warbixintii henry rijwell maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa soo jeedinayey markana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaaraa waryaheenna cabdixaafid cawiil ismaaciil
marka laga yimaado bisha rabadaan in la soomay inay tahay waajib ilaahay addoomahiisa faray sidii kuwii inaga horeeyey haddana waxaa jira faa'iidooyin badan oo uu soonku u leeyahay dadka bani aadamka ah xeeldheerayaasha sayniska iyo caafimaadka ayaa baryahan dambe waxay ogaanayeen in ay soontu leedahay faa'iidooyin ay ka mid yihiin caafimaadka jidhku inuu ka nasto cuntada iyo cabitaanka faa'iidooyin badan ayay u leedahay caafimaadka aadanaha sida ay sheegeen xeeldheerayaashaasi barnaamijkeena amuuraha islaamka waxaynu ku eegaynaa faa'iidooyinkaas waxaana wax aan ka weydiiyey dr xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda degana magaalada sanca ee dalka yeman sida ay isku waafaqsan yihiin aabihii cilmiga dhakhtarnimada iyo sheeqii dhakhtarnimada aboqraad iyo ibnu sina waxay leeyihiin xigmadda caan baxday oo ah dawaa'ukum dacaamukum wadaa'ukum dacaamukum dawada bini aadamku badanaa waxay gashaa raashinka iyo cuntada cunayo waxaana dhacda taa cagsigeeda oo ah in daawadii la filayay mararka qaar marka qofku raashin cuno ay cudur isku bedesho marka waxaa qaacido kale odhanaysaa almaciddatu baytu daa calooshu waa xarunta ama hoyga cudurada marka bisha ramadaan waxyaabaha faa'iidada koowaad laga helayo caafimaad ahaan waxaa ka mid ah in kolesteroolka qaybta wax dhibta in markaa la nidaaminayo oo markaa la maareynayo oo markaa jirka bini aadamka dhiiga gelaya markaa la hagaajinayo si marka looga fogaado wadna garaac iyo maskax wareer waxaa kaloo caafimaadku soomku caafimaad ahaan siinaya bini aadamka in caloosha bini aadamka la siiyo janis ay markaa isaga faarujido wax alla wixii ku jira oo sun ah waayo toban iyo kow bil ayaa wax la cunayay wax la cabayay calooshii marka halkaa waxaa galay sun fara badan marka in la faarujiyo waa wax markaa caafimaad ahaan u fiican dhinaca kale xeeldheerayaasha caafimaadku waxa ay sheegeen inay soontu u wanaagsan tahay maskaxda bani aadamka waa kan mar kale dr xasan albasri maskaxda bini aadamka soomku wuxuu ka helayaa xoojin oo markaa qofku haddii uu sooman yahay shaqana uu hayo maskaxdii baa furfurnaanaysa halkaa marka waxa weye maskaxdii waxay awood u yeelan kartaa inay markaa wax badan oo xasuusa ama waxbarasho ah ay markaa kasbato waxaa dhacaysaa in abiteedka caloosha la kontaroolo maalinta ramadaanka waana wax bisha ramadaan la helo qofkii oo markaa calooshiisii iska furneed subax iyo quraac iyo qada iyo casho iska edab iyo tarbiyana halkaas sikolojihaan nafta bini aadamka qofka sooman uu ka helayo dhinaca jirka bini aadamka waxaa lumaya wax badan oo waxaa ka baxaya dufankii kolesteroolkii marka qofkii shalay yaraa buurnaa oo raba inuu iscaateeyo haddii uu layli iyo socod iyo rucleyn iyo cunto fiican uu ku afuro ramadaanku wuxuu usa ka saacidayaa in markaa jirkiisa uu markaa uu noqdo jir markaa wixii dufan oo dhibahay ka baxaan si marka loo helo marka caafimaad bisha ramadaan looga helo waxaa muhiima in qofku ku afuro raashin khafiif ah biyo saddex timir ah wax lamid ah marka daqiiqado kadib uu nafis helo jirkiisuna daaqa soo gasho ayay tahay sida caafimaadku sheegayaan inuu markaa bilaabo cuntadii markaa waaweyneed in uu ka fogaado waxyaabaha macmacaanka cusbada iyo dufanka iyo sokorta leh in uu markaa suxuurta markuu suxuuranayana markaa caana iyo markaa cabitaan fresh ah iyo qudaar iyo mushaari wix lamid ah iyo biyo badan inuu markaa ku suxuurto maalintiina uusan jiifan si uusan u noqon leysi oo markaa socod iyo rucleyn iyo shaqo u qabto intaas marka qofku sameeyo waxuu helayaa jir iyo daaqad iyo caafimaad marka ramadaanku uu siinayo xilliga ramadaanta waxaa kale oo jirta inay dad badan oo muslimiin ah ay qaataan go'aamo ay iskaga daayaan waxyaabo ay hore u isticmaali jireen oo markaasi aan wanaagsanayn ilaahayna uu ku soo hadeeyo oo ay halkaasi kaga tagaan faa'iidooyinka ramadaanta waxaa kale oo ka mid inay dadku ka qaadaan firfircooni badan iyo in ay kororsadaan dhinaca waxbarashada xataa haddii ay markaasi wax dhiganayaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaana idinla socodsiinayey aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay barnaamijkaba tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo rabadaan wanaagsan
aad buu umahadsan yahay cabdixaafid markana qasiido dhinaca ramadaanka ah nala dhegaysta
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكر يسان للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني
qasiidadaasi waxa ay gebagaba u tahay idaacadda yadiyo aroornimo ee saaka iyo caalamka waxaana idinla socodsiinaya anigoo jacfar kuukaya intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa ramadaan kariim